halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti toddobiiyo labaatanka mey sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika idaacadda toddobadii fiidnimo ayay geeska afrika tilmaamaysaa waxaana idaacadda idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo maanta dah furtay imtixaanada fasalka afraad ee dugsiyada ee shahaadiga ee dugsiyada sare waxaa maalmo dhowey soo baxayey cabashooyin ka imaanayey dadka qaar maalmihii ugu dambeeyey ah laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baannu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxaa weeye
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada ku-celiska ah ee berrita loo ballansan yahay inay ka qabsoonto dalka turkiga iyo sidoo kale barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen cawayska washington iyo martida mikrofoonka marka horese warkii dunida taliyaha ciidamada dalka suudaan cabdifataax al burhaan ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan suudaan folker berthes ku eedeeyey in uu hurinayo dagaalka bahalnimada ah ee sida uu sheegay ay kula jiraan xoogaga militariga ee magacooda loo soo gaabiyo r s f xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay inuu aada uga naxay markii burhaan uu warkaasi soo baahiyey isaga oo ka helay warqad uu ku dalbanayo in laga bedelo berthes isaga oo ku eedeeyey in uu sameeyey khiyaano musuq maasuq iyo weliba afidinta warar been abuura oo la xidhiidha colaadaha ka taagan dalkaasi suudaan burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore hogaamiyaha xoogaga r s f maxamed dagaalo ayaa lagu soo waramayaa in ay la filayey in ay shan iyo tobankii bishii abrileyna dhaaftay ay kulan ku yeeshaan kulankaasi oo ay fududeynaysay qaramada midoobey hase ahaatee kulankaasi ma suurtogelin waxaana halkaasi ka dhacay dagaal ilaa haatan kumanaan qof ay ku dhinteen boqolaal amaba malaayiinna ay ku barakaceen dowladda jarmalka waxay sheegtay in boqolaal shaqaale rayida oo jarmalka u dhashay ay ka shaqaynayay arrimaha waxbarashada iyo dhaqanka ay saga bixi doonaan dalka ruushka kadib markii ay ku amartay xukuumadda moscow inay dalkaasi ka baxaan arrintan waxaa ka dambeysay markii ruushka uu go-aan ku gaadhay inuu dalkiisa ka saaro diblomaasiyiin iyo howlwadeyno rayda oo ka howlgalaya iskuullada jarmalka ee ku yaala magaalada moscow bixitaanka dadkan ayaa bilaaban doona saddexda bisha juneef wadday nagu soo hareysa jarmalka hore waxa uu ahaa macaamiisha ugu waaweyn ee gaaska ka qaadata jermany ruushka iyada oo la sheegay in xidhiirkaasi haatan ay la lahaayeen moscow uu xumaaday kadib markii uu bilowday duulaankii ruushka ku qaaday ukrain taageerada xoogan ee dowladda jarmalku ay u fidinayso ukrain ayaana keenay in moscow arrintaasi ay ka biyadiido intaasi ayaynu ku hakinaynaa wararkii dunida fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowno dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku daahfurtay imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiga sare ee soomaaliya sanadkan waxaa imtixaanka u fadhiisanaya in ka badan saddex iyo soddon kun oo arday wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa muqdisho warkan ka soo diray boqol afartan iyo afar xarumood ayuu si wada jira maanta kaga bilowday imtixaanka shahaadiga dugsiga sare guud ahaan dalka waxaana sanadka imtixaanka u fadhiisatay in ka badan soddon iyo saddex kun ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax jaamac ayaa muqdisho ka daafur imtixaanka dugsiga sare isagoo la hadlay ardayda imtixaanka maanta u fadhiisata wuxuuna xusay in wasaaradda waxbarashada soomaaliya dadaal xoogan ay ku bixisay hannaanka waxbarashada soomaaliya markay timaado tayeynta macallimiinta iyo bixinta waxbarasho xoogan iyadoo soomaaliya ka soo kabanaysa marka loo ego hannaanka waxbarashada sannadihii ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtogeliyey maanta in imtixaan aada u abaabulan laga soo shaqeeyey la ilaaliyey la xafiday la diyaariyey u diyaariyey da'yarta ummadda soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadkaa wax loo gashado dhallinyarada ah buu aayaha dalkanina noqonaya tacabka la geliyo sida loo diyaariyo sida loogu tabco wax loo baro loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonaya si dhow baannu ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore dowladdii hore tii ka horraysay ilaa tan ama geeddi socodka waxbarashadaba waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka soomaaliyeed ay kordhayso waxaa hubaalah in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso sida aad og tihiin in dhowaan la qaatay saddex kun laguna tala jiro in kumannaan kun oo kale la qaato waxaa hubaalah in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii beddelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa xusay in wasaaradda waxbarashada soomaaliya wakhti badan ay gelisay xaqiijinta imtixaanka isagoo xusay inay si dhow ula socdeen dhaliilaha iyo cabashada ka imaanaysa ardayda qaarkood si loo hubiyo cabashaday qabaan in la khariito hannaanka waxbarashada iyadoo maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwanay ka soo yaraysa cabasho xoogan waxaa maalmo dhoweyd soo baxayey cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyey ah laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baannu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey waxa ugu muhiimsan baaritaankaana waxaa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardayga uu leeyahay imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan boqol iyo toban iyo afar goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb gelayaa soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhammaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeennadeeda bahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka gelaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo laba usbuuc bil iyo laba bil waxa ay mararka qaar soo socotay sannado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka gelayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay afartii sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisoo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano roll lambarka
dowladda dhexe soomaaliya ayaa laga soo bilaabo laba kun saddex iyo tobankii ku guulaysatay qaadista imtixaanka shahaadiga dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe cabdulqaadirokey v o a muqdisho
dhinaca kalena meelaha maanta ardaydu imtixaanka u fadhiisteen waxaa ka mid ah ilaa toddoba degmo oo ka tirsan maamul goboleedka jubbaland arday gaadhaysa kun iyo shan boqol iyo koob iyo lixdan arday ayaa u fadhiistay imtixaanka faahfaahinta warkaasina waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad ardaydan maanta u fadhiistay imtixaanka dugsiga sare ee u gudbaya jaamacadaha ayaa waxa ay tiradoodu gaarayaan kun shan boqol lixdan iyo kow arday kuwaas oo u fadhiistay maanta imtixaanaadka dugsiyada sare inta badan deegaanada jubbaland ee maamulka uu gacanta ku hayo ayaana maanta looga fadhiistay imtixaanaadkaasi kaa oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada ee jubbaland wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seraar maax oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda isagoona ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda iyo sidoo kale qaababka ay u kala gelayaan imtixaanaadka si guud wadarta guud ee gelaysa ardada jubbaland sanadkan u fadhiisanaysa fasalka labayo tobnaad waa kun shan boqol kow iyo lixdan arday kun shan boqol kow iyo lixdan arday waa nambar fiican weeyaan tirada wiilasha waa kun konton iyo kow kun konton iyo kow arday weeyaan gabdhahana sidoo kale waa shan boqol iyo toban shan boqol iyo toban gabdhood weeyaan xarumaha ama goobaha uu ka dhici doono imtixaanku waa ilaa toban xarumood degmooyinka gobolka ee ka tirsan jubbaland imtixaanku ka dhici doono waa ilaa toddoba degmo weeyaan intaas waa inta maaragtay guud waxaa jira waxyaalo reeban oo ay tahay ardaygu inuusan samaynin berrinta haddii ilaah yidhaahdo subxaana wa tacaala waxaa ka mid a arrinta ugu horraysa ardaygu inuusan la soo gelin imtixaamka ama goobta imtixaamka fasalka lagu gelayo ama iskuulka wax kasta oo wax gudbiya ama mobeel ha noqdo ama yacnii camera ha noqoto maarata ha noqoto iisheeg maaratay xaashe ha noqoto wax kastoo a gudbiya inuusan la iban karin wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir saraar maax ayaa sidoo kale sheegay in ardayda looga baahan yahay in ay ilaaliyaan oo ay ixtiraamaan macallimiinta iyo sidoo kale kormeerayaasha si loo xaqiijiyo amniga iyo sidoo kale in imtixaanku ku dhammaado si deganaansha ahi sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir saraar maax
waxaan uga digaynaa waalidiinta ama ardayda ama cid kasta oo mas-uulka ah in ardaygu uu la soo galo ama uu la soo aado goobta uu ku gelayo imtixaamka mobail noocuu dooni ha noqdo ama mid weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo arrintaasi waan ka digaynaa waalidiinta waxaan leenahay carruurtiinna ha u horseedina qish xaaraana ha u xalaalaynina kama yeeri doonno waxaa jira hay-adaha amniga waan la hadalay kormeerayaasha waan la hadalay waxaan la hadalay oo kale maaratay dadka ku shaqale oo dhan u farsamo dhuuban maaratay technicalka hawshan in qofkii lagu helaa asaga oo mobile wata aan ka qaadi doono tillaabo sharciga waafaqsan mas-uuliyaddeedan annagu aana qaadi doonin hadhow qofkii mobilekaas waayaa ama meesha ku fakada mas-uuliyaddeena anana qaadi doonin marka waan waxooga dugaynaa waalidka fursad baa haysataan caawa labayo toban waa mamnuuc waan u sheegaynaa arrintaas ma bannaana arday soomaaliyeed oo muddo badan wax soo baranayey oo fasalka labiyo tobanaad shahaadiga qaadanaya in asaga oo waan waxba baranin ummad soomaaliyeed u hor istaaga waayo waxbarashada macnaheed waxa weye ardaygan imtixaamkiis in lagu kala qaado lagu kala reebo toddobaadkii hore ay ahayd markii sidan oo kale imtixaanaadka dugsiga dhexe ee galaaska saddeedaad ay u fadhiisteen arday aad u tiro badan guud ahaan jubbaland iyadoona imtixaanaadkan ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
hagaag dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan dalka turkiga waxaa maalinta beriye la filayaa in loo dareero doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynaha oo ay ku tartamayaan madaxweynaha haatan xilka haya reseb tayib erdogan iyo weliba kamaal karishdare oglo warbixin haddaba doorashadaasi ku saabsan waxaa isugu keensoo dubariday maxamed colaad xasan doorashada madaxtinimo ee ku-celiska ah ee berito looga dareerayo dalka turkiga ayaa go'aamin doonta in erdogan uu sii xajisto xukunka iyo in turkiga uu yeesho madaxweyne cusub dadka turkiga ayaa dooran doona madaxweyne muddadiisu tahay shan sano wareegii hore ee doorashadan ee dhacday afar iyo tobankii bishan mey erdogan waxa uu helay in ka badan sagaal iyo afartan boqolkiiba isagoo in yar uun ka hoos maray codkii aqlabiyadda ee looga baahnaa kamaal kariish daarel oo musharax u ah lix xisbi oo isbahaystay ayaa isaga helay in ku dhow shan iyo afartan boqolkiiba coodkii ay dadku dhiibteen musharaxa u ordayey qolyaha wadaniyiinta sinaan ogaan oo kaalinta saddexaad ku jiray doorashada ayaa helay shan dhibic laba boqolkiiba sidaasna uga haray doorashada natiijada wareeggii hore ee doorashadan waxay ahayd mid ka yaabisay oo aanay filaynin mucaaradka sanadkii labada kun toddobiyo tobankii afti laga qaaday dadka turkiga ayaa meesha looga saaray jagadii ra-iisul wasaarenimo oo uu markaa hayay erdogan waxaana uu noqday madaxweyne awood badan leh awoodda iyo howsha erdogan waa inuu jaangooyo siyaasadda dhaqaalaha turkiga ammaanka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda labaatan sano kadib markii erdogan iyo xisbigiisa a k p ay awoodda qabsadeen ayuu mar kale rajaynayaa inuu xukunka sii haysto taasoo ka dhigaysa hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee soo mara turkiga casriga ah guushii uu ka gaaray wareeggii hore ee doorashadan ayaa u suurto gelisay inuu abaabulo codbixiyaasha muxaafidka ah erdogan ayaa bedelay siyaasaddii cilmaaniga ku dhisnayd ee turkiga ee soo bilaabatay muddo haatan boqol sannadood laga joogo waxaana uu la yimid siyaasad ku dhisan xoojinta diinta islaamka toddobaadkan waxa uu taageero ka helay musharaxii qolyaha xagjirka ah ee wadaniyiinta turkiga sinan ogan markaan eegno wareeggii hore ee doorashada gaar ahaan baarlamaanka xisbiga erdogan ee a k p waxa uu helay kuraasta ugu badan waxaana uu taasi u isticmaalay erdogan inuu shacabka turkiga ugu baaqo inay isaga doortaan si buu yidhi uu turkiga u yeesho dowlad iyo baarlamaan hal xisbi ah oo wada shaqaynaya ninka ishayaan erdogan waa kamaal kariish daralu oo ah musharaxa ugu weyn mucaaradka iyo gudoomiyaha xisbiga c h p oo uu aasaasay aabbihii turkiga casriga ah mustafa kamal ataturk waxa uu kariish daralu u yaboohay codbixiyaasha inuu turkiga ku soo celinayo dimuqraadiyad dhaba iyo garsoor madax bannaan waxaa kaloo uu ballan qaaday inuu dib u celinayo kumanaan qaxooti suuriyaana oo turkiga ku soo qaxay si uu cod uga helo kuwa wadaniyiinta ah waxaa dhinaca kale taageeradooda u ballan qaaday xisbiyada kurdiyiinta ajandayaasha ugu waaweyn ee lagu baratamayo ayaa ah wax ka qabashada dhaqaalaha turkiga xuquuqda aadanaha sicir bararka iyo siyaasadda arrimaha dibadda inka badan lix iyo afartan milyan oo ka mid ah shan iyo siddeetanka milyan ee shacabka turkiga ayaa isu diiwaangeliyey inay ka codeeyaan ku dhowaad boqol sagaashan iyo laba kun oo goobood ku dhowaad saddex milyan iyo bar qof oo ka tirsan jaaliyadda turkida ee dibadaha ayaa codadkooda ka sii dhiibtay dibadda intii u dhexaysay labaatankii ilaa iyo afar iyo labaatankii bishan wareeggii hore ee doorashadan waxaa u soo baxay in ka badan toddoba iyo siddeetan boqolkiiba dadkii haystay kaararka codaynta
aad buu mahadsanyey maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi amaba warbixintaasi la xidhiidha doorashada turkiga ee beri la filayo haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan khayaarta hawada nagala socotae meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa berito haddii uu eebe idmo waxaa wadanka turkiga looga dareerayaa wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi kadib markii wareeggii koowaad lagu kala adkaan waayey haddaba maxaa laga filayaa sideyse noqon kartaa natiijada ka soo baxda doorashada madaxtinimada ee dalkaasi turkiga qodobadaasi ayaanu ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena martida makarafoonka waxaana iigu marti ah doctor cabdulqaadir xasan cabdulaahi oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi turkiga doctor cabdulqaadir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka waan dhowahay walaal jacfar aad baad mahadsanta waayahay berito doorasho baa looga dareerayaa wareegii labaad ee doorashada ee turkigabaa berito loo dareerayaa diyaar garowgu waa sidee berito doorashada qabsoomaysa maxay uga duwan tahay tii hore
wallaahi horta jawiga hadda waxa weeyaan jawi aada u wanaagsan corsiyihii hore la qabay waxaad moodaa inay hadda hoos u dhaceen jawiguna diyaargarowga aad buu u fiican yahay berito ale sideeda subaxnimo ayay sanduuqyadu furmi doonaan waxaa laga codayn doonaa koob iyo siddeetanka gobol ee dalka turkigu ka kooban yahay iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan degmo dadka codaynayana waxay ku dhow yihiin wax ka badan shan iyo konton milyan ilaa iyo lixdan milyan inta udhexaysa lagu qiyaasaya marka sideeda subaxnimo beri insha allah ayaa la filayaa jawiga sida kale wuu degan yahay waa sidaa markaa waayahay wareeggii koowaad ee doorashada dabcan natiijadii soo baxday marka la eego warbaahinta iyo aragti ururintii la sameynayay aad bay uga duwaneyd maxaa isbedelay tan iyo wareeggii koowaad
horta markii hore eh, waxa la filayey eh, natiijadii la filayey ama dadku eh, falcelinta koowaad ay bixinayeen markii koowaad oo ahaa inay u baahan yihiin isbedel iyo in waddanku weji cusub yeesho eh, iyo natiijadii soo baxday oo ah inay sidii hore wax u socdaan eh, waxaa u dhexeeyey farqi badan oo lama filayn in cod noocaasa uu ku guuleysan karo madaxweynaha hadda talada haya Eh, marka labaad eh, waxaa iyadna aada la yaab u noqotay markii eh, baarlamanka codadka ugu badan ay ku guuleysteen eh, xusbiga muxaafadku oo iyaduna taasina ay keentay maaragtay xataa ajendihii ama eh, yoolkooda guud ee ahaa ururada macaaridku inay bedelaan habka doorashada u dhacdo oo baarlamaankii lagu celiyo oo hadda sidan madaxweynaha laga bedelo oo sidii hore uu, eh, marigii hore ay ahayd lagu celiyo Eh, hindisahoogii nooca ahaa xataa ay maaragtay u- uu yaqmay maadaama oo lagaga tiro batay eh, baarlamankii Eh, marka isbeddelkaas soo baxay ayaa wuxuu muujiyey weji cusub oo ah in eh, siyaasadda hadda ay ka duwan tahay oo laga yaabo inuu boqolkiiba eh, toddobaatan wax ku dhow imika ay yacni guusha eh, qiyaasta laga qaadan karo inuu ku guuleysanayo madaxweynaha talada haya taa waxa uu heliyey marka iyadoo eh, nin ka mid ahaa qolada mucaaridka oo helay boqolkiiba shan eh, oo markii horena ka tirsanaa xusbigan eh, qoladan eh, midowda muxaafidka ka tirsanaa oo qolo yaro cadhooday ahayd ay hadda go-aamiyeen inay dib ugu noqdaan oo iyagana maaragtay boqolkiiba shantaasi ay keeni karto inay codkii hore ee jiray ku biirto taasoo eh, boqolkiiba boqol ka dhigi karta natiijada inuu kusoo baxo madaxweynaha hadda talada haya waayahay eh, marka muxuu u baahan yahay ma ma boqolkiiba konton oo hal cod lagu darayba mise wareega labaad wi- wuu ka duwan yahay wareega koobaad Een, waxa weeyaan sidii markii horeba ay ahayd boqolkiiba konton oo lagu daray hal ee, marka haddii aynu sidii hore u xisaabino sagaal iyo afartan buu haystay haddii boqolkiiba shantaa uu ka helo laba beersanti macnaha boqolkiiba boqol wuu kusoo bixi karaa Ee, haddii dadkiisii hore uu bar waayo laakiin ee, maaragtay qolooyinkan cusub ee soo biiray ay boqolkiiba shantaa soo wada bixiyaan xataa u guuleysan karaa marka saadaasha guusha madaxweynuhu aad bay u sarreysaa Eh, iyadoo de wax walibana ay mararka qaar isbedeli karaan haddana hadda saadaasha muuqata waxaa la filaya inuu madaxweynuhu kusoo baxo
waaya eh, dadaalladaa socday eh, tan iyo eh, eh, wareegii koowaad oo qolo walba ay ku dooneysay in eh, wareega labaad ay noqoto midda ku guuleysanaysa Eh, dhanka eh, mucaaradka isutaga mucaaradka ee kilisdaar oglo uu hogaaminayo iyaga dhankooda maxaa ku soo kordhay maxaase iska bedelay
Eh, wallaahi marka si guud loo eego iyaga wax xun baa ka dhacay oo ninkaa iminka boqolkiiba shanta helay oo kale xaggoogu markii hore ahaa Eh, inkastuu dee si gaara u tartamaya haddana yani haddii uu ku biiri lahaa waxay heli waxay maaragtay eh, ay soo gaari lahaayeen meel wanaagsan Eh, sida guudna ra'yigooda xataa mararka qaar marka ay mediada la hadlaan ama ay warbaahinta u warramayaan waxaa soo baxa goldoloolooyin sida mar uu hadlay eh, ninka haysta eh, midowda eh, mucaaridka uu hadlay uu yidhi riboodka istanbul waxaanu ku wareejinay inay shirkad maraykan ay leedahay Eh, hadalladaas mar walba dadka waxay maaragtay dareensiinayaan in ay qorsho xuma jirto xagga mucaaridka taasoo markaa sababi karta inay codad cusub waayaan Eh, waayahay Eh, dabcan wadamada dunida reer galbeedka iyo barigaba eh, si aada bay ugu dhundalooleen eh, siyaas- eh, doorashada ee dalka turkiga Eh, haddii erdogan uu ku soo laabto kursiga maxaa iska bedeli kara siyaasaddii arrimaha dibadda ee dalka turkiga
Een, mar walba horta eh, dowladaha reer galbeedku waxay rabaan dowlad u jilicsan oo arrimahaaga ay dhex marsan karaan Eh, turkiguna hadda intii u dambeysay wuxuu taagnaa eh, kaalin uu maaragtay codkiisa uu muujiyo waxna diidi karo waxna yeeli karo Eh, marka taasay inta badan iyagu eh, kasoo horjeedaan kolley haddii uu maaragtay eh, uu soo noqdo way ku qasban yihiin inay sidii ay wax u wada wadi karaan ay u wada wadaan Eh, laakiin eh, waxaa su-aal weli taagan ahaan karta eh, sixirka doolarku halku marayo oo sixir bararka ay ka dambeeyaan maaragtay siyaasadaha arrimaha dibaddu ay mar walba ay hoggaanka u hayso haddana waxaa laga yaabaa maaragtay in eh, isbedel uu soo bixi karo iyadoo sideedaana ahaan karta mararka qaar marka la eego waxyaabaha keenaya in sixirku kordho in noloshu sidan u qaaligarowdo waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo mowqifka turkiga oo mar walba cadaadis lagu saaro inuu noqdo mid jiljilicsan oo u jiljilicsan arrimaha reer galbeedka waayahay haddaba waxaa soo hadal qaaday dhanka baarlamanka ee dabcan mucaaradku waxyaabaha ay ku ololeynayeen waxaa ka mid ahaa in e nidaamka ama habka ri'aasiga ama madaxtooyada ee erdoqan uu dhowaantan u bedelay maamulka dalka turkiga ay bedeli doonaan oo ay sidiisii hore kusoo celin doonaan arintaasi suurtagal ma noqon kartaa xataa haddii uu erdoqan soo baxo hadda umalayn maayo sababtoo ah erdogan marka hore wuxuu nidaamka u bedelay waxay ahayd rajada uu ka qabay inuu buddhigu noqdo boqolka sane ee cusub ee turkigu gelaya maadaama boqolkii sane ee hore xidhmay sidaa darteed wuxuu taariikh cusub turkiga cusub ee bilaabmaysa inuu isagu noqdo hogaankiisa buddhiga u ah taasaana sababaysay inuu maaragtay weji uu madaxweynaha ugu soo noqon karo uu u bedelay waxay ku bedeli karayeen waxay ahayd baarlamanka oo ay codka badan yeeshaan oo haddii hadhow tola ay soo celiyeen mooshinkaas marka loo taago farta ay ku soo badin karaan laakiin taasina way dhici weyday oo waa looga xoog bata xaggii baarlamanka taasaana markaa iyadana noqon karta mid dibudhac keeni karta intii tirinta codadku ay socotay doorashada wareegii koowaad iyo kadibba waxaa jiray eedo ka imanayay dhanka mucaaradka oo ku saabsanaa qaabka ee loo maareeyey gaar ahaan waxay dhaleecaynayeen wakaaladda wararka ee anadolu la yidhaahdo ee dowladda turkiga oo ay sheegayeen in ay ay codadka u soo hormariyeen madaxweynaha hadda ee talada haya hadda sidee bay u arkaan guddiga doorashada warbaahinta sida ay u socoto wax shaki ah oo ay ka qabaan ama daldaloolo ah ama dareena oo ay ka muujinayaan ma jiraan hadda waxaad moodaa eedeyntaasi inayna ku koobnayn turkiga oo keliya wadamada reer galbeedka laftoodu eedeyn noocaasa soo jeedinaya maadaama oo warbaahinta dowladdu ay aada loogu koobay maaragtay tebinta iyo maaragtay inkastoo ay jirtay mid mucaaridku leeyihin iyaduna tebinaysay laakiin haddana caadiyan waxaa jirta isbedel hadda ah oo loo fasaxay midyada si guud inay ka qayb qaataan codbixinta tebinteeda waana la filayaa inay wax badan isbedelaan insha allah waanay furan tahay sida tii hore lama koobin midyada ka qayb gelinaysa marka tan waa la furay oo midyada waa loo ogolyahay inay ka qayb qaadato dhanka dimuqraadiyadda turkiga aad baa loogu ammaanay dad intaa la eg oo isku soo baxay oo doonaya codkooda in ay wax ku bedelaan oo ay wax ku doortaan marka aad la sheekaysato dadka reer turki sidee bay u arkayaan doorashada hadda socota iyo qaabka ay u dhacayso si guud dadku waxay jecel yihiin waddankooda oo mar walba danta waddanka ayaa ka horeysa haddii dad qofka ay dooranayaan mar walba waxay ku saleeyaan waddankaas muxuu qofkaas u qabtay ama muxuu u qaban karaa taasaana mar walba go-aamisa codka shacabka shacabkuna mar walba waxay ku niyadsan yihiin waddankooda inay iyagu leeyihiin oo codkooda ku meel marin karaan mar walba waxay kasoo horjeedaan fargelin shisheeye inay timaado waa dad waddankooda aada u jecel qofkii waddankooda maaragtay iyo qabka waddankooda kor u qaadaya ayay mar walba iyagu garab istaagsan yihiin xataa siyaasad ahaan mararka qaar iyago oo diidan qofka meesha jooga qofka la tartamaya haddii ay arkaan in uu maaragtay ka hooseeyo mustawi ahaan xagga siyaasadda waxaa laga yaabaa inay kaa hore ay diidan yihiin oo codayaan iyagoo eegaya waxa ka kala qaban karo marka dad waddankooda qabkiisa ilaaliya mar walba
waaya ugu dambeyntii doctor cabdulqaadir saadaasha iyo afti uruurinta ama aragti uruurinta ilaa iyo hadda la sameeyey si kooban maxay sheegaysaa doorashada berito
saadaashu mar walba horta iyadoo jawaabaha soo baxa iyo maaragtay iyo markay dhabta noqota ay kala duwanaadaan haddana iminka saadaashu boqolkiiba toddobaatan wax ku dhow waxaa loo badanaya in madaxweynaha hadda talada ayaa uu ku soo baxayo maaragtay doorashada waaya aad baad u mahadsan tahay alamda walaal asalamu calaykum intaasina waxaa ku eg barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa iigu marti ahaa doctor cabdulqaadir xasan cabdulaahi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaalida ee waddankaasi turkiga intaynu barnaamij kan lamida mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan jacfar kukaayi oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad ka dhegeysaneysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo caashe ibraahin aadan caashe cuud oo soo diyaarisay
wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kula soo dhowaada barnaamijkeennii cawayska washington iyo toddobaad kale toddobaadkanna waxaan barnaamijka cawayska idinku hayaa kalaydadah dibadda soo baro waa duulisteennii dayaxa aynu dhaafni waa dalxiiska hawada sare oo tartan culus loogu jiro ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caawa waxaa kaloo aan idiin hayaa wuxuu yidhi wallaahi bisu la yaabay de wuxuu yidhi adeer maraykanka jannadaa ku dhow wey aad bay u dhowdahay jannadu waa caawa iyo cawayska washington maalqabeennada dunida ayaa waayadan dambe tartan xoog leh ugu jira dalxiiska ay ku tagayaan hawada sare waxaa laga yaabaa in aad sidaydoo kale markiiba isweydiiso haba la tago hawada sare ma xumee talow maxaa yaalla halkaas oo ay dalxiisayaashu ku soo arkayaan marka ay lacagta culus bixiyaan ee halkaasi lagu tegayo ismaaciil xuseen farjar ayaa sheekadaasi marba dhan ka soo eegay oo jawaabaha aad isweydiinaysaan oo dhan inoo haya ismaaciil xuseen maxamed farjar soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington baryahan dalxiiskii adduunka iyo kii dhulka inta layskala soo tegay ayaa waxaa la aadaa dayax sare intaasoo kilomitr maalmaha loo safraa bal safarkan maalmahan hawada lagu tegayo iyo qolyihii ugu dambeeyey ee safarkaasi galay kuwa may ahayn caashaay horta dadkii alla wuxu dhiibay markii ay adduunyadii meel walba soo ararkeen oo ay ka yar badbadatay de imika waxay yidhaahdeen bal hawadaa sare iyo meelaha kale imika u dalxiis tegayaan dalxiiska imika waa la bedelin marka ninkii alla wuxu dhiibay xagga saro imika u kacayaan waa garta marka haba loo kacay xagga sare maxaa yaallaa la yidhi oo loogu tegaya
wallahi wixii laynoo sheegin weeye horta waa madadaaloo aadan wixii ka maqan unbay raadiyaan marka shirkadan la yidhaahdo space x iyo shirkad axiom la yidhaahdo baa beryahaba waxay ka shaqaynayeen in si gaara awal dowladaha iyo ayaa dayaxgacmeedada u diri jiray hawada sare oo saldhigan sare ku shaqaysan jiray marka haatan dadkii safarkii labaad ee gaar ah ayaa haatan la abaabulay hawada sarana loo diro oo dad ganacsataa iyo dad lacag haysto alla wuxuu dhiibay ayaa tegayo toban maalmood kusoo tamashlaynaya safarka hawada sare oo ay tegi doonaan saldhigan hawada sare ee dunida koonkeeda ku yaal laba boqol iyo konton iyo afar mayl meelahaas inoo jiraa waa garta marka dalxiiskaas qofkii raba inuu tago imise ku kacaysaa haddii aan damacno in aan safarkaas galno lacagtiisu ma badna caasay waa marka loo eego safarka iyo iyo ma garanaysaa hawsha la gelayo waa shan iyo konton milyan oo dollar keliya maaha wax badan shan iyo konton milyan shan iyo konton milyan weye oo keliya
oo keliya
aad iyo aad aad iyo aad waa yahay bal hala tage marka safarkaas hawada loo kaco shan iyo konton milyan haba la bixiyo marka la bixiyo maxaa loo tegaya oo lasoo arkaya maxaa yaalla meesha la tegay su-aashu halkaasay u dhimatay caashaayo horta safarkan ugu dambeeyey gabadh sacuudiyahanabaa raacday oo la yidhaahdo rayana barwani haye waxayna ka duushay saldhig ku yaalla dalkan maraykanka marka waxaa laleeyahay dowladda sacuudiga lacagta ka dhiibtay marka tiimkan ugu dambeeye oo kale waxay tegi doonaan saldhigga hawada sare marka ay booqdaan waxa ay joogi doonaan muddo ilaa toban maalmooda dee way ku dhex tamashlayn doonaan waxay soo daawan doonaan tijaabooyinka dhinaca sayniska ah ee halkaas laga wado dunidii bay dusha ka soo daawan doonaan carruur dhulka joogta ama arday dhulka joogta oo wax baranaysay la sheekaysan doonaan marka howlo kala duwan bay halkaa kasoo qaban doonaan caashe oo dalxiis iyo tamashlayn iyo daawasho iyo waayo aragnimo isugu jirta waa cajiib marka innaba ha la ekaatee mar haddii hawadaas sare loo baxay oo intaasoo kun oo kilomitir sare loo jaray ma jirtaa cabsi ay dadka ay qabi karaan ama soo wajahaysa intay dalxiiska ku jiraan mise waa walwal la-aan xaashe horta dadkan marka hore layskama xusho oo aniga iyo adiga iyo inta layna soo kaxay dadkani waa la diyaariyey oo marka hore waxay ahaayeen cirbixiyeeno oo dad ku jiray bay ahaayeen shaqadan islamarkaana wakti badan baa la geliyey in caafimaadkooda la hubiyo xaaladahooda lala socdo marka dad marka hore loo diyaariyey unba halkan loo qaadaa dad badan baa laga yaabaa iyagoo lacagtiiyo wixii haysta inay haddana awoodi waayaan inay la kulmaan shuruudaha dalxiiska hawada sare wow marka si kooban hoteella ma ku yaalaan meesha xagee xagee la seexan xagee la seexanaya waxyaabaha intaan yaro akhriyay warbixintayga horta horta shirkadan imika sahanka hawada sare wada ayaa waxay doonaysaa meesha qolaal dalxiis oo la dego inay ka dhisto saldhigga hawada sare oo dadka ay geyso waxaan kaloo arkayay shirkadda naasa meelay ku qorayd oo dadka ma garanaysaa cuntada ay cunaan oo kale ilaa laba kun oo dollar baa lagu soo qoraya biila maalintiiba ilaa kun iyo shan boqol oo dollar baa meelaha uu ku jiifsado lagu soo qoraya oo dheeraada lacagyo yaryar oo kharashyaad badan oo noocaasa taa qudhiiduna qayb bay ka tahay marka meesha meelaha jira loo diyaariyey qolaal iyo iminka kumeelgaado kuwa cerbixiyeenada kale meesha ku sugan bay la wadaagayaan laakiin shirkadda waxay wadaa cashay qolaal lasii diyaariyey oo loogu talagalay dalxiisayaasho keliya
aad iyo aad aad iyo aad aad ad umacsan tahay ismaaciil marka waa in safarkaasi bal loo diyaar garoobo xitaa haddii lacagtiiba la helo haddaanba shuruudihii dadka qaar aysan ka bixi karin marka safar la wada geli kara maaha waa safar dad gaar ilaahay u qoray
aad iyo aad weliba cashaan kugu daree dee dayax gacmeedkani ama saldhiggan hawada sare waa agteena oo isagu waxba inooma jiro maxaa la odhan jiray cadceedanaynu aragno waxba inooma jirto oo macnaa markaad u eegtid koonkanaynu ku nool nahay iminka hadir waxaan akhriyay warbixin ah aaladda ugu fog ee aadanuhu sameeyo shan iyo afartan sano ka hor ayaa hawada loo diray ilaa haddana maalin dhaweyd bay dhaaftay bahcadceedeedkeenan marka koonkanaynu ku nool nahay waa koon aad u weyn oo markaad eegtid hawada sare aad geshid iyo meelahaasi waa cilmi inaga daxsoon oo aad u fara badan oo aad u xiisa badan aad baad umahadsan tahay caashay marka qaybtan aan ku noolnaa marka waxay noqonaysaa cirbid bayba ka noqonaysaa marka lala barbar dhigo inta aanaan war ka haynba
aad iyo aad aad wax yar bay ka noqonaysaa wow aad aad umahadsantahay ismail thank you adaa mudan caashay waxaan ahay dabayl ahay dabayliyo dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee waxaan ahay dabaylahay dabayliyo dugsi kiila duunu dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee maaxan dooni shaaximan ku dulmarayay badda weyn ama qaar da'daada ku dabaaldegi jiray ama qaar da'daada ku dabaaldegi jiray dibjirkii lumayahay diidin hana daahin kalaydadah dibadda soo baro dibjirkii lumayahay diidin hana daahin kalaydadah dibadda soo baro waa duulisteenii dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa aynu dhaafni waa duulisteenii dayaxa dayaxa aynu dhaafni
cawil siciid cali oo ku magac dheer abwaan luqmaan waa abwaan dabagala dhacdooyinka qurbaha iyo dhallinyarada toddobaadkan waxa uu abwaan luqmaan barnaamijkan caweyska washington nagula wadaagayaa sheekooyin xiise leh oo la xiriira qurbaha oo aad idinkaga qoslin doona abwaan luqmaan kusoo dhawo barnaamijka caasha waa mahadsantahay aad baan kuugu mahad celinayaa waa run dhacdooyinka iyo dhallinyarada qurbaha ee maaragtay ayaan dabagalaa mar walba marka caasha waxaa jirta oo ka dhacday magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oday soomaaliyeed ayaa wuxuu arkay wiil soomaaliyeed ayaa maqaaxi ugu soo galay dabadeedna wiilka surweelkii ayuu iska rido surweelkii suun kuma xidhna marka surweelkii halkaas wuxuu marayaa bawdihii hoosta u dhaafay marka odaygii baa sidaa u eegay oo la yaabay de inankan soomaaliyeed ee surweelka iyo siduu arrini tahay iyo surweelkanu inuu maaragtay aada uga sii dhacayo haye
wiilkiibuu soo jeeday wuxuu yidhi adeer wiilkii baa soo eegay wuxuu yidhi adeer surweelkan haddii wax kuugu jiraan kala bax wuu socdayo buu yidhi kanuu dhacayo marka oday kale oday kale oo ag taagan baa wuxuu yidhi ha wiilka maxaad u oran weyday surweelka intaad leedahay haddii elaabi kuugu jirto kala bax maxaad u oran weyda wiilka surweelka gasho wuxuu yidhi war adeerow gacaliyow anigu wiil soomaaliyeed oo soddon jira surweelka gasho waan kala xishooday waxaan is yidhi haddii elaabi ku jirto alaabtiisa ha kala baxo runtii waa caasha waxyaabahan diiwaan geliyey ee yaab kale ee dhaqanka iyo diinteenna nacam in qofku surweelka iska rido ama surweelkii uu iska dayaco ku a weeye dhibaatada dhalinyarada haysata weeyaan aada iyo aad marka marka marka wiilka maxaraga ugala jeeday masuul la-aan baa haysay mise sarwaalka ka dhacdhacay micnihii
maya caashay waa fashion weeye fashion odaygiina wuu la yaabo waxaan ka tiriyay maanse yaroo la yidhaahdo in yar baan kaaga soo qaadanayaa waxaan waxaan idhi qof wuxuu ka faanaa nin kalena ku faanaa caashoy ilayn waa fidniyo ceeb ruux maradii fayto surweelkii ka fooraroo fashion u haystaa waa fadeexad weyn oo dhalintiiyo filkeennii kulligood ku faaftoo lala wada fajacay oo faa'iido laga helin baan idhi marka sheekada kale ee labaad ee aan diiwaan geliyey waxaa ka mid a inaan arkay wiil halkan ku koray oo dhulkan ku koray oo isagoo yar la keenay dadkii qaxootigii ugu horreeyey baa la keenay isagoo yar mar walba caashoy dadka soomaaliyeed iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dhulkan degan waxaan u sheegaa war dhaqanka carruurta bara war soomaaliga carruurta bara waayo carruurtii berito aabbuu noqonaya isagiibaa laga rabaa ilmihii inuu de aabbo noqdo aabbo loo diyaariyo afkiisi iyo dhaqankiisi isagoo aabba oo islaam oo muslim oo soomaaliyeed uu waddankan ku noolaado waa gartay dabadeedna wiilkii baan caashoy arooskiisii baan joogayna dhalinyaro ah buu ahaa muddo kabacdi baan inankii is aragnay haye haye ii waran war cabdi sidee tahay alxamdulilah ii waran baan carruur intee reerka maxaa ku soo kordhay carruur wuxuu yidhi cawil waa fiicannahay wallahi nin iyo naaga ii jooga buu marka naxdin anigi waa dhaxay aabba soomaaliyeed oo caashoy leh nin iyo naag baa ii jooga micnihii wiil wiil iyo gabar iyo nin iyo naagu kala saari waaye wuxuu is yidhi waxoo dhanba ma waa isku ujeedo ha waa isku ujeedu yidhi nacam sida u isticmaalay oo soomaali ahaanta ugu isticmaalay de waa qalad inuu qofku sidaa u isticmaalo oo af soomaali ahaan u isticmaalo sax maaha
sax maaha marka aad baan inankii maaragtay aan ula yaabay waa markii dambe waa u sheegay wuxuu yidhi dee meel iyo female baan anigu un baan u jeeday nacamta soomaali
lab iyo dhadig xitaa ya lab iyo dhadig wow dartada waaye waxaanu duloobay dartada waaye waxaanu danseegay dartada waaye waxaanu duloobay dartada waaye waxaanu danseegay kudondoonayo waa kugu daale kudondoonayo waa kugu daale dayaxuweeko dibadan wareegay dartaada waaye dadkayga ay dayrshay dartaada waaye dibadan wareegay dartaada waaye dadkayga ay dayrshay aku doondoonayo waa kugu daale ku doondoonayo waa kugu daale dayaxuweeko dartaada waaye waxaanu danseegay dartaada waaye waxaa diifi haysta dartaada waaye waxaanu danseegay aku doondoonayo waa kugu daale aku doondoonayo waa kugu daale dayaxuweeko
sheeko kalaa jirta abwaan luqmaan oo adiga lagaa soo wariyey ood goobjoog u ahayd oday soomaaliyeed oo dhulkii ka yimid oo gobolkiina yimid ha odaygaasi waa jira caashay dhulkii baa laga keenay oday soomaalide gobolkan waxa weeye sida soomaali dhegaystayaasha adigu waad og tahay waa gobolka nacam soomaalida qurbaha tagtay gobolka ay ugu badan yihiin waa minnesota weeyaan gobolka soomaalida ugu badan tahay wey aad bay soomaalidu u joogtaa baa layidhi inkastoo weli aanan soo arag ha waa ku sugaynaa marka waxa weeyaan odayga wadankii ahaa islaamii baa la keenay odayaashii baa la keenay caashay dhulkan waxaa la keenay maxaa la yidhahdaa dee soomaali kala nooca oo yar oo weyn baa ku nool wadankan dabadeedna oday baa dhulkii laga keenay soomaaliyeed waxaa la keenay juun bishii lixaad baa la keenay wadankan xilli diirimaad fiican u jiro diirimaad fiican jiro caashay oo dhirtan dee dhulkan maraykanka dhirteeda oo adiga arkayoo dhir qodaxle maaho geed sare iyo geed hoose saa isgu baxay oo dabayl yadhi saa u ruxayso oo biyo hoos jiifaan mississipigii baa mara magaalada minneabolis dhexdeeda dee webigii weynaa baa mara ma ogtahay dabadeedna oo sidaa ay dhirtu saa u liicayso qurux oo dhirtan ha oo sidaa ay u dhiganayso oo shimbirihiina ay dul saaran yihiin biyana hoos marayaan ayaa la keenay waa garta aadan waran baa la yidhi bal halkan iyo minnesotiya maraykanka ka waran wuxuu yidhi wallaahi intuu la yaabay dee cuntadii iyo maaragtay caanihii iyo maaragta marka wuxuu yidhi adeer maraykanka jannadaa ku dhow wey aad bay ugu dhowdahay jannadu jannaday derisi inuu yidhi
ha meeshan quruxdeeda buu yidhi de waxaan buu yidhi iyo sida meeshan u taallo meesha buu yidhi adeer jannada iyo intaas soo socdayna waana fogay dee diyaarad wuxuu ka soo raacay ardi labaatan saac buu soo socday waa gartay marka wuxuu yidhi may may meeshan maraykanka adeer anu wax kala garan maayo jannadu wax yar bay u jirtaa buu yidhi wax yar way u dhowdahay
sifo kale sifo kale u waay uu ku fasiro wax kale uu ku fasiro dee waxa weeye qaayadii ugu dambaysay ee qurux ninkaa toddobaatan jirka abid arko iyo barwaaqo iyo qurux iyo maxaa la ayuu caashay arkay iyo iyo iyo dhul sidan geedaha ugu badan yahay oo haddana biyo dhex yaalaan waxyaaba badan ha oo dhulkan iyo biyaha iyo geedaha iyo dee dhulkan sidan iskugu baxay waa garta
adigu oday oday baa markaa u sheegaya uu iska aamusay dirtii caashay waxa foolkiibaa yimid waxaa yimid maxaa la yidhaahdaa darafkiibaa yimid waa la gaadhay Inta markuu- cimiladaa isbedeshay.
markuu cimiladii baa isbedesho oo dhi- markuu maaragtay waktiga jiilaalku soo gelayo dhirta caleentaa ka daadata oo dhirtii qabowgii baa dee maaragtay cimiladaa isbedelaysa Waa haa gartay.
dabadeedna waxaa yimid barafkiibaa ciriyo dhulaa yimid waa garta oday maalintii hore baa u yimi wuxuu yidhi aadan bal warramo waa taa tiri waagaa timi maraykanku waa qurux badiyo jannadii baa ku dhow haye haddana waran dhowr aa dhowr jeerna wuu kufay odayga dhibaataa qabsatay wuu qarqaray wuu socon waayey waa dee wadanka gobolkana aad buu u baraf badan yahay caashow aad iyo aad aad iyo aad dabadeedna wuxuu yidhi bal warran waa taa tiri waagii jannadaa ku dhow wuxuu yidhi war maxamedow hadalka iga daa naartuna kama foga maraykanka naartuna waa ku dhowda marka naartuna waa ku dhowdahay Een, maxaa la yidhaahdaa een, igadaa hadalka buu yidhi waa laba sifoo k- aad u kala foguu ka bixiyey marka marka waa labada dhinacba way leedahay markaad si u fiirisid oo labada labada fasir aad u bixiyaba dib looguma noqonayo saan qiyaasa haa dib looguma noqonayo laba
heesta laalays ay qaado fanaanadeena caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibanuura waxay ka mid tahay heesaha ay hibe qaado kuwooda ugu faca weyn waana mid xambaarsan murti iyo sheeko toddobaadka dambe ayay fanaanadu noogu faahfaahin doontaa barnaamijkan fariinta ay heestan xambaarsan tahay iyo sidoo kale sheekada ku xeeran inta ka horeysa waxaan dhammaantiin idin leeyahay ammaano allah
mankaiga labaysaa
wagaag heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada hibo maxamed hudoon waxaa ugu dambeysay barnaamijka caweyska washington oo caashe ibraahin aadan ay nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu mar kale jalleecaynaa ismaaciil farjar oo inoo fadhin dhinaca farsamada ayaan idinku wareejinayaa bal inu inoo soo qabto mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idinku talagalnay
iga furata hawsho arrintaydan fulisan nafaqa kuugu sheegteinaad igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan nafaqa kuugu sheegte mafiilayn inaad iga fagaatido mafiilayn inaad fartaa iiqaanite mafiilayn inaad iga fagaatido mafiilayn inaad fartaa iiqaanite mahana ku faray iyo foodkii dhexdeena innagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faalo fagaraha kaashee arrimahana ku faray iyo foodkii dhexdeena innagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn yaku yidhi ku faano fagaraha kaashee fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilanto faraguma jirite fakatayo talaadeeni adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteeni fashilantu faraguma jirite taasaasu fududahay waadiga fasaxante qadumoy faraskaagu ha ku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxante fadumoy faraskaagu ha ku qaado
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inaad qalbi faseexiyo macmoho la furay iyo farxadiigu qabataan faqa kuugu sheegtee qalbi faseexiyo moho la furay iyo farxadiigu qabata faqa kuugu sheegtee mafiilayn inaad fidnaa ii horseedo mafiilayn inaad faylaha ii goyse